halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a waa maalin arbaco ah bisha mey ee sanadka waa koob iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com galab saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida waraysiyo ku saabsan qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho
walaal siday cadowgu wax u rabeen uma dhicin kooxaha nabaddiidkaayaga waxay ka fikiraan bulshada soomaaliyeed goobaha ay ku badan tahay oo goobaha bulshadu ay tiradooda zaa'idka ka tahay goobaha bulshada ay jaamka ku yihiin
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja mar haddaan afka saarno oomas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska agsoogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiga noo oggolow intii eebbahay uumay wiilkaani agsoogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan xeelka agtaalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo cabdulqaadir ah booliska soomaaliya ayaa sheegay in toddoba ruux oo u badan askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo warar kale oo ka soo baxaya ilo kala duwan ay sheegayaan in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey uu ku bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo maraysay ama taagnayd bar ciidan oo ku taala agagaarka waddada kilomitir afar oo ah bar kontarool oo lagu baaro gaadiidka u socda xayndaabka garoonka aadan cabdulle ee muqdisho ismiidaamiyaha ayaa la sheegay inuu beegsaday gaari uu saarnaa jenaraal garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka mid ahaa baabuurtii halkaasi taagnayd laakiin uu ka badbaaday sidoo kale guddoomiyaha degmada wardhiigley saynab maxamuud xaabsey ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii halkaasi marayay guddoomiye saynab xaabsey ayaana sheegtay in mid ka mida ilaaladeeda uu ku dhintay qarax maanta oo kusoo beegmaya iyadoo teendho ku taala garoonka aadan cadde ay ka socoto hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaya jegada madaxweynaha soomaaliya oo loo madlan yahay in la qabto shan iyo tobanka bishan ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin intaas ka badan oo ay bixiyeen booliska soomaaliya saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ciidamadooda ay guulo ka gaareen xoogaga ruushka islamarkaana ay ka saareen magaalada karkiif oo ku taalla waqooyi bari ee ukrain halkaas oo weeraro xoogan ay ka socdeen tan iyo intii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain weerarada rogaal celiska ah ee ukrain ayaa la sheegay inuu caqabad ku noqday dardarta dagaalka ruushka uu ku hayo dalkaasi ama uu ku doonayo inuu ku qabsado iyadoo qabsashada magaalada kirkiif iyo deegaano ku dhowdhow ay sheegtay tatina abodjenko oo ah sarkaal warbaahinta u qaabilsan ciidamada ukrain madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in guulo ciidamadiisa ay ka gaareen ay si tartiib tartiib ah uga saarayaan xoogaga ruushka inta badan kirkeef iyo waqooyigeeda hadalka zelenski ayaa imaanaya iyadoo saraakiisha ugu sarreysa sirdoonka maraykanka ay sheegeen in dagaalka aan laisku hallayn karin dhinaca kale aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa ansixiyey kaalmo gaaraysa afartan bilyan oo doolar oo isugu jirta hub iyo gargaar kale oo dheeraad ah oo la siinayo dalka ukrain oo la tacaalaya dagaalka uu kula jiro ruushka iyadoo madaxweyne zelenskina uu ka mahadceliyey kaalmadaasi shiiriin abu akleem oo ahayd warye ka tirsan telefishinka aljaziira ayaa lagu dilay rasaas ay ciidamada israa'il arbacada maanta ah ku fureen dhulka la haysto ee daanta galbeed sida uu sheegay telefishinka laga leeyahay qatar laakiin militariga israa'il ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya inay ku dhacday rasaas ay fureen falastiiniyiinta oo isku dhaceen ciidamadooda mid ka mid a saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in sheeriin abu aklem oo koob iyo konton sano jir ah ay dileen ciidamada israa'il xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada janiin toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaas oo ay kordheen weerarada ka socda wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa xaqiijisay geerida abu aklam waxayna sidoo kale sheegtay in wariye labaad oo lagu magacaabo cali samoode isna la dhaawacay war qoraal ah oo ka soo baxay ama uu soo saaray militariga israa'il ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen kadib markii rag rasaas xoog leh ay kala kulmeen janiin waxaana intaasi ku dareen inay suurtagal tahay in suxufiyadan ay ku dhimatay rasaas ay fureen falastiiniyiinta laakiin hadda uu socdo baaritaan warbaahinta dalka qatar ayaa sheegtay inay joojisay baahinteeda si ay u shaaciso geerida wariyahooda bayaan ay soo saartay ayay ku baaqeen in beesha caalamka ay cambaareeyaan islamarkaana ay la xisaabtamaan ciidamada israa'il ee sida bareerka ah u beegsaday wariyahooda dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bar kontarool oo ku taala agagaarka isgoyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho wararka aynu ka helayno ilo kala duwan ayaa sheegaya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac haaruun macruuf ayaa qaraxan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdi fataax aadan xasan
waa mahadsan tahay haaruun saaka abaaro afar saac iyo toddoba daqiiqo ayaa waxaa jagboyntiga laga galo eeboorka aadan cadde ee ku dhow isgoyska kilomitr four shaksi naftii halliga ah xilli xasarad iyo xilli ay jaam badan ka jiray oo bulshada soomaaliyeed oo waddooyinka qaarkii xiran yihiin xilliyada safarka ah loo lagu amray inay halkaas waddo isticmaalaan si bulshada safarka aan safarkooda u hakanin jaam badan oo ku jiray aawiis waxaa ninkaasu oo ku xirnaa waxyaabaha qarxa oo jaakat ah uu isku qarxiyey baabuurtii kolonyada aheed ee jagboyntiga taagneed si loo jaakin kabacdi maxaa dhaco khasaara oo ka dhashay qaraxa walaal siday cadowgu wax u rabeen uma dhicin kooxaha nabaddiidka ayaga waxay ka fikiraan bulshada soomaaliyeed goobaha ay ku badan tahay oo goobaha bulshadu ay tiradooda zaa'idka ka tahay goobaha bulshada ay jaamka ku yihiin laakiin siday rabeen inays u dhicin waxay ku caddaynaysaa target wuxuu ahaa gaari uu watay generaal garawey oo goobta taagnaa gaarigana gaari baabuurta xabadda karin oo ahaa shaksiga wuxuu rabay inuu daaqada ka qabsado isagoo ku tashanaya ina gaariga uu yahay baabuurtan caadiga ah laakiin ilaahay uu ka badbaadiyey jenaralkii uu ahaa jenaralku caafimaad qabo laakiin waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofood oo dad rayida u badan iyo qaar ka mid a ilaalada jadanka oo dhaawac fudud ah marka dhibaatada ilaahay ayaa ugu yasiray bulshada soomaaliyeed laakiin ayagu dhib badan ay la rabeen laakiin alxamdulilah bulshadii soomaaliyeed oo goobtaas joogtayna ilaah ha ka yasiray isbitaal madiinana waxaa la geeyey shan qofood labana waxaa la geeyey isbitaalka digfer toddobadaas qofooda ku dhaawacantay goobtuna xaaladeeda hadda waa ammaan dee mana hakin doonaan in bulshada soomaaliyeedna isku socodkeedu aadi u noqday marka kooxahan la dagaalanka argagixisada mar walba waxay dhibaateeyaan waxay ku fakeraan waxay iswarsadaan bulshada soomaaliyeed dhigoodu maxaa dhibaya waxaa dhibaya qarax iyo dhimasho iyagana taasay fuliyaan mar walba bulshada soomaaliyeed dhigoodu inays wax fiican maqlin keliya ay ka dagaalamaan insha allah bulshada somaliyed waxaa u sheegaynaa inaysan ka niya jabin oo aan waxaanu yihiin wax dhammaan doona insha allah ciidanka oona ku kalsoonaadaan gacanna siiyaan ciidanka lana wadaagaan xoogaha ay hayaan aada umahadsantihin warbaahinta maxalligii waxay sheegaysaa saddex ilaa afar qof inay ku dhinteen meesha ma noo xaqiijin kartaa tiradaas walaale booliiska goobta markuu soo gaaray booliiska isbitaalada la xiriiraa qof markuu dhintana isbitaalka iyo booliiska goobta ka qaado goobta laga arkaa meedki ciidankii ugu horreeya tagaa uu hogaaminaya taliyaha saldhigga waxay xaqiijiyeen keliya jirkii oo ninkii naftii haligaha ahaa nabaddiidka ahaa ee goobta ku dhintay keliya inuu yaalay isla markii taliyaha saldhigga sida caadiga ahba waxaan riboodaadka u dirnaa dhammaan isbitaalada wakiilo loo diraa maadaama isbitaalada qaarkood ay ku jireen zoonka xiran ee maantay u xiran khudbooyinka musharaxiinta waxaa keliya furnaa wadada isbitaal madiina iyo digfer iyo dhankaas soo aada isbitaaladaas dhan iyo wadadaas ku teedsan oo dhan ee booliisku ugu tagay shantaas qofood oo dhaawaca oo qaarkoodba bulshadoodii lala soo kulmay keliyaana lagu arkay waxay xaqiijinayaan wax aan weli caddeyn karna maha saacaddan aan kula hadlaya waxaan ku suganahay isbitaal madiino si aan naftirkeyga indheeg ugu soo arko wixii bulshadaas gaaray marka wax dhimasho ahna ilaa hadda haana weli ma jirto hadday dhacday oo qof lala cararay uu dhintay xitaa waxaa dhici karta shakhsiyaad xanuunsan oo bulshada soomaaliyeed ay dhibayso dhaawaca iyo iyo shanqarta qaraxa hadday maqlaan yani naxdin ay ka qaadaan dhiman kara dadka sokortii bareesharka qaba waxaasoo dhanna booliiska riboodaadkii soo aruurna insha allah saacadaha soo socdo warbixinta guud ee saamaynta uu qaraxas geedin waa idinsoo tabi doonaa haddii alla idin waayahay maanta waa maalin ay khudbada jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa jegada madaxweynenimada bal waxaad nooga warantaa amniga iyo sidaad u adkayseen walaal amnigu annaga waxaan ku xisaabtannaa markii goob ammaankeeda la sugaayo saamaynta dhaqan dhaqaale uu bulshada ku yeelan karo waxaan samaynaa sida ugu xadidan sida ugu macquulsan ay bulshada soomaaliyeedna ku shaqaysan karto oo aan ammaankana ku sugi karnaa samaynaa waxay noqotay in waddooyinka soo gala eelboortka iyo waddada yarta ah ee isku xirtaa eelboortka iyo dekeda intaas in la hakiyo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo ciidankuna ay xiraan inta kale bulshada soomaaliyeed ee jecel nabadda ay sidoodii u isticmaalaan oo ganacsiga uu socdo sababtoo ah waxaa dhici karta haddii waddada la xiro dad yow soomaaliyeed oo maqaayado iyo iyo waxyaabo kale ka shaqaysana inay dhibaato soo gaarto waxaasoo dhan anagoo ka fikirayna waxaa sameeyeen maximum iyo minimum sida ugu yar ee wax lagu sida ugu yar ee wax lagu xaqiijin karo laguna xafidi karo bulshada soomaaliyeed hantideeda iyo waktigeeda iyo dadyo soomaaliyeed xoogsata ah jira garabkooda ku nool in ayagana la ilaaliyo naftirkooda inaanan shaqadooda la hakinin saasaan samaynay nabaddiidkana waxayba ka shaqeeyaan inaan bulshada soomaaliyeed nabaday maanta muqdisho nabaday ahayd ay diidan yihiin keliya marka insha allah mana dhici doonto oo haddana khasaarahoodii waa ujeedaa ayagaa jabka ku dambaynaya marka bulshadana waa nabad qabtaa ammaankuna waa sugayaha ciidankana waxay raadiyaan minimum yani yani maxaa ugu yar ee ammaanka bulshadana wax gaaraynin bulshadana ay dhibsanaynin ammaankana lagu sugi karaa tiyaan samaynay bulshadana waa shaqaysanaysa ammaankana waa la sugaa wax walbo oo hadday wax dheer yimaadaan bulshada waa la wadaagnaa oo waa mediaan u marinaa marka hadda ammaanku waa sugan yahay dhibna ma jiro shaksi dhima rabaa owalaan la celin karin nin dhima rabaa owalaan la celin karin nin dhima rabaa soo aaday nin xaqdare inuu ku dhinta rabaa soo aaday asagayanu ku noqotay alxamdulilah hadda waa nabad qabantay maamka kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo uu waramayey haaruun macruuf dhinaca kale haaruun macruuf waxa uu ka waraystay qaraxan gudoomiyaha degmada wardhiigley saynab maxamuud warsame saynab xabsey oo iyadana ku sugnayd goobta uu qarax ka dhacay
walaal harun aad baa umahadsan tahay adiga dhammaan v o a waxaana mahadsantihiin naalilaw inaali raajicuun abaarihii afarta saac ama tobanka subaxnimo hadba qof siday u taqaano qadar yaro daqiiqadahay ahayd waxaan ku sugnay jackpointiga kilomitr four mar qurahaan jackpointiga anagoo sugayna waajibaadka inay naga gutaan ciidamada ku shaqada leh amniga jackpointigaas oo hubintooda ku jiraan jawigeedii meesha uu isbedelay qarax aad weynaa ka dhacay marka ma garan karin inuu ahaa qof inuu isqarxiyo iyo inuu gawaariga isqarxiyo intaba jawiga meesha uu aad u cuslaa inaa wax qiimeysid markaas awgeed marka exactly waxyaalaha indhahayga qabanayeenna hadda waxa waaya kaas iyo kaas kuma dhihi karo qaraxaas aadka u weyn oo shacabka soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo askar iyo shacabba ay u wada taagnaayeen jackpointigaas in la hubiyo waajibaadkana laga guto bay wax ku gaareen sida markii dambe xogaha aan ku helayo marka anaga iyo janan baa isla taagneen oo gawaarideena laynka ku wada jirtay marka istaafyadeenii koley waa hubaa istaafka jananka anigana laba askarteyda kamid ahaa midna ku dhintay midna ku dhaawacmay marka alxamdulilah intaasoo keliya walaal aan ku xaqiijin karaa anani caafimaadkeena waa okay waa gartay marka sida aad dareemayso ama hadda laguu sheegay wixii ka dambeeyey qaraxa qofkani ma dad gaaruu bartilmaameedsanayay sida mas-uuliyiinta adiga iyo generaalka mise dadweynaha guud unbuu isku dhex qarxinaya wuxuu rabown inuu khasaaro badan geysto
sida sida ay caadada u ahba cadowga ummadda soomaaliyeed taargetkoodu cid gooniya maahan waa un taargetkoodu inay shacabka soomaaliyeed hadba meeshaasi taagan ay wax gaarsiiyaan oo wax una dhacay la yidhaahdo aba ha noqdaan dadka dowladda ay taarget garaysanayaan markaa sida gaarka ah aba shacab ha noqdaan marka ma qiyaasi kari mana u maleynayo taarget gooniya oo jiray inuu jiro waayo qof walba baabuurkiisuu saarnaa ciidankuna ciidan gooniya oo lakala fahmaayo iyo security dars gooniya oo lakala fahmaayo oo qof taarget gooniya uu lahaayo maysan jirin shacab iyo askarba meeshana wax waa ku gaareen inta hadda aan maqlaayo oo xogahoodan aan helayo waa garta waan kaaga tacsiyadeynayaa inuu ku dhintay mid kamid a dhallinyarada kula socotay mid kalena ku dhaawacmay allah naxariisto ka dhintay kan dhaawacan allah caafiyo iyo intii kale maaragtay dhibaatadu ay soo gaartay xaggee yaa idiin soo gurmaday marka oo dadka wax ku noqda usoo gurmaday oo cisbitaalada geeyay walaal markiiba intayni bad qabtaa intii dhibaatadu gaartay la tacaalnay hay-adaha gurmadka degdega ee ambalaasyadana waa yimaadeen magaaladuna iska xirxirneedoo meel badan oo saasa qof gaari karta midna ma jirin isbitaalaadka markaas anaga noo fududaayo jaziira iyo ayaan dhaho digfer iyo madiina ay gaarsiinayeen intii kale bed qabte marka laga reebo mas-uuliyiinteeno markaas socodkeena uu aad oo u yaraaday meel dheerna aan la gaari karin maadaama istaafyada iyo jawiga meesha iyo wixii in la hubiyo ay waajib tahay marka dadka dhibaatada gaartay isbitaalaadkaasaa la geeyey sida xogta iyo awaamirta aan ku siineynay si emergency caafimaada ay u helaan gurmid kale oo dowladeed maadaama annagaba aan dowladdii ka shaqeynayna waa imaadeen boliiska aad usoo gurmaday maamulka gobolka iyo markaas hay-addii sida gaarka ajipointigaas shaqada ugu lahayd intaba adiga wax miyaa kusoo gaadhay alxamdulilah walaal aad baanu caafimaad qabaa maadaama wiilashaydu ay wax gaareen wax inay i gaareen way tahay laakiin qalbiyan iyo jismiyan insha allah waxa waaye cadowga ummadda soomaaliyeed waxaas inaan suulinaan u shaqeynaa waxba nagama taraayaan waxna nooma dhimaayaan mid intuu nool yahayna waxa waaye waan iska caabinaynaa waana laga shaqeynaya caasimadda insha allah iyo guud ahaan soomaaliya taasi waxay ahayd guddoomiyaha degmada wardhiigley saynab maxamuud warsame saynab xaabsey oo u waramaysay haaruun macruuf magaalada muqdisho waxaa khudbado u jeediyey baarlamaanka xubno ka tirsan musharaxiinta iyadoo maanta loogu talagalay inay baarlamaanka ka hor hadlaan ilaa iyo labaatan musharax howlka musharaxiinta ay ka hadlayeen waxaa ku sugnayd wariyaha v o eda saynab abuukar oo warbixintan nooga soo dirtay halkan aan ku suganahay teendada afisyoona ee magaalada muqdisho waxaa ka socda hadaljeedinta musharaxiinta isku diiwaangelisay doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya labaatan ka mid ah sagaal iyo soddonka musharax ee isdiiwaangelisay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa maanta khudbadahooda ka horjeedinaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya halka sagaal iyo tobanka musharax ee kalena ay khudbadahooda jeedin doonaan maalinta berito ah guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad dalka oo shalay soo saaray jadwalka hadaljeedinta musharaxiinta ayaa musharax walba waxa ay siiyeen shan iyo toban daqiiqo oo uu ku soo jeedinayo sooyaalkiisa iyo waxyaabaha lagu dooranayo iyo ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta sida caadada u ah waqtiga ay doorashada gelayaan waxaana muuqatay in ay aada isugu dhowaayeen khudbadaha musharaxiinta oo ilaa iyo hadda ay hadleen dhowr iyo toban musharax inkastoo meelaha qaar ay aada ugu kala duwanaayeen siyaasada arrimaha dibadda midda gudaha amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa v o a ugu waramay siday u arkaan hadaljeedinta musharaxiinta iyo waxyaabaha ay musharaxiinta ay aada ugu kala duwanaayeen waxaana hadalada xildhibaanada ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim xildhibaan maalig cabdalla ka soo galo hirshabeelle maanta oo hadaljeedinta ay ka socoto baarlamaanka waxaa ilaa iyo hadda aan dhagaysanay khudbadaha musharaxiinta kulley waxaa igu aada ii soo jiitay laba xildhibaan laba musharax oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo u taagan xilka aaminsan in dalkan loo siman yahay oo dadka ka dhexeeyo qofka muwaadinkan oo u leeyahay xaq inuu u tartamo xilkuu doono marka khudbadahooda dhan waa isku mid kullina waxay leeyihiin isbedel isbedel isbedel siyaasadeed ayaa la rabaa annagoo haddana ogeyn madaxweynaha hadda xilka hayo asiguna uu slogankan uu soo dejiyey marka isbedelka hala wada aado waa waxaan aada ugu faraxsanahay in soomaaliya ay tahay ay biseyl siyaasadeed gaartay oo qof walba fikirkuu rabo iyo slogankuu rabo uu dejisan karo aad baa mahadsantahay xildhibaan maali
magacaygu waa xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf mudana ka tirsan baarlamaanka kooiyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta waxaan soo xaadirnay goobjoogna u nahay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaa hadda tiro shan musharax ayaa khudbadahooda naga horjeediyey weli waxaa socda khudbadihii waxaan u imanay hoolka oon usoo xaadirnay inaan khudbadahooda dhageysanno qiimayno fahanno aragtiyada ay ka aaminsan yihiin federaalisamka wadahadalada somalilan iyo soomaaliya wax kaqabadka xagga amniga iyo argixisada siyaasadda dhaqaalaha arrimaha dibadda kadib xildhibaanada ay qiimeeyaan cidda ay isleeyihiin dalkan waa hogaamin kartaa waxaa xusid mudan in warbaahinta guud ahaan ay dibadda ka joogeen goobta hadaljeedinta musharaxiinta ay ka socotay iyagoo sheegay in guddiga ay gebi ahaanba u diideen in gudaha ay u galaan marka laga reebo s n t v iyo weliba t v isaga markaasi warbaahin guud ahaan bixinayay lifeka warbaahinta ama t v-yada qeybahooda kala duwan waxayna ka hadleen xaaladii ay halkan kula kulmeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faysal cumar xaashi waxaan ka mid ahay wariyaasha wakaalada warka ee royters ee saa ka soo qaybgalay oo saa ka yimid hoolkii doorashada ee afisoni saaka abaari waxaa nimid toddobadii aroornimo iyo barkii baa nala keenay meeshaan markii u horreysay waxaa naloo diiday inaan gebi ahaanba usoo dhaweyna teendhada adugu calaa itiaal marka dambe waxaa nimid teendhada albaabkeeda hore waxaana la ogeysiiyey inaan gudaha wariyar loo ogoleen si tabin karin telefishinka qaranka gudaha ku jira layir iyo hoonkana t v labaas t v baa live tabinaysa saxaafadda intiina kaloo dhan waxaa layidhi haddaad ahaan lahayd international iyo local intaba bannaanka inta aadiin t v-yada gidarada ku xiran ka daawda annagu meeshaan umaanama inaan ciyaar daawano ama championship daawano meeshaan waa doorashadii dalka waa masiirka ummadda soomaaliyeed waxa meeshaan ka jiraa inay xalaal iyo xaaraan yahay inta inaan tabinaan rabnaa in la sheego inay daacad u dhacday inaan doorasho ka dhicin in la boobay inay si daacad u dhacday laakiin maanta iyadoo hadaljeedinta ay tahay ayaa gebi ahaanba waxaa naloo diiday inaan ka qayb galno ninka maanta oo hadaljeedinta noo diiday berri oo ay doorasha dhacaysa muxuu samayn doonaa marka go-aanka u dambeeqa annagu maanta kolley waxaan fariin u dirinaa guddoomiyaha baarlamaanka shee aadan madoobe isagaa dalka u sarreeya arrintan inuu soo farageliyo cadaalad maahan hadalka wariyaasha kadib v o a waxay la hadashay guddiga xubno ka tirsan maxamed ibraahim macalimow xildhibaan macalimow oo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ka tirsan ayaa v o a weydiisay su-aal la xiriirtay eedeynta wariyaasha ay u jeediyeen guddiga iyo sababaha keenay in warbaahinta laga hor istaago aad iyo aad runtii waa arrin la dejiyey oo nidaamka guddiga doorashooyinku ay dejiyeen in la xakameeyo dhammaan dadka soo gelaya maaragtay hoolka oo runtii way aragnimo laga dhexlay tii guddoomiyaha marka waxaa la xadiday dhammaan dadka soo gelaya meediguna dadkaasuu qayb ka yahay qoladii brotocoolka soo gelaysaa la xadiday martidiyaa la xadiday cid walba oo meeshan imaanaysay ayaa la xadiday si doorashadu maadaama arrin qaran ay tahay dadku ay si wanaagsan ula socdaan dadka dibadda joog oo dhan ay la socdaan sidaa darteed waa arrin guddigu go'aamiyey ee ma aha qof gaarana ma samayn anigu ma samayn cid gaarahoo kale oo samaysayna ma jirto oo lagu eedaynayo ammaanka guud ee magaalada muqdisho ee si aad ah ayaa loo adkeeyey ciidamo aada u fara badan ayaa la dhigay wadooyinka kuwaas oo baarayay dadka iyo gaadiidka inkastoo meelaha qaar aan loo ogoleen dhaqdhaqaaqa walow maanta qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo sababay khasaare kala duwan
aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay arrimaha doorashada soomaaliya mar uu ka hadlayey qalinjabinta dufcaddii koowaad ee barashada dastuurka iyo wadaniyadda somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay waryaha v o e da sagal mustafa xasan
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay doorashada dalka soomaaliya ayaa sheegay in maalinta doorashada loo asteeyay ee shan iyo tobanka mey ay tahay maalinta s y l ee dhalinyarada islamarkaasina labadani maalimood aanay ahayn kuwa isgelaya madaxweynaha oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxauu yidhi hal qodob dalkan soomaaliya bisha shan iyo tobankeeda ayay u asaysteen inay madaxweyne doortaan inay soortaan inay nabad galaan allah ka dhiga ogu ducaynayna oo ay nabadu madaxweyne wada yihin laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa shan iyo tobanka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyo weli waxay ka hadlaan waan ka hadli doonaaye inaynaan dib isu soo sheegan shan iyo tobanka may maxay tahay shan iyo tobanka may waa maalintii s y l asaasay kabacdina waxay u bixiyeen maalintii dhalinyarada labada magac ee ay ku beegeen iyo tamaanta madaxweynahooda meella taariikhskagama yeelan waana ka bareereen dhanka kale madaxweynuhu isagoo la hadlaya dadka kasoo jeeda somalilan ee jooga muqdisho ayaa waxauu yidhi dadka somalilan u dhashay ee halkan iyagu magax ku ahaa ee qaarkood wax ka tareen ay qaarkood jaamacadana wax ka asaaseen ay ka dhiseen ee aabbayaashood magac iyo taariikhda ku lahaayeen ee intay tegeen xamar yiri waxaan nahay waxaan matalaynaa somalilan oo baarlamaankaanu golaynaa oo waanu codaynaynaa marar baad soonaysaa tolowba qiyaami baana joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaasoo caalim baa joogto diinta la akhriya xadka la akhriya intaasaa wanaagga la isfalaya qolinay haddana ka dhaariyey iyo ka dooranaya iyo ka codka siinaya waxa ogyihiin qofka somalilan ka tegay ee baarlamaanka tegaya inaanu cidna mataliyo nin aqligiisa iyo kuwin ahaansi u shaqo tegay xataa jaaliyad maaha kaa ninka doortay isaga damiirkiisu kaa siiyey iyo ka oggolaaday ee doonaya inuu masiirkiisa ka taliya horta waa dabar iyo nabadsaa wax isma dhaaba qolada ay doortaan waxa ka soo gaara codkaa somaliland iyo walaa somaliland ba halka joogtana dhibaatada ka gaadhana annaga nooma eersadaan oo somalilan ba waxdhashay ma idhaahdaan kuwa somalilan ay ka mid yihiin kuwa jaamacaddan xaarxaaday ee asaaskeeda ahaa ee aabbahood tacliinta ku sugta yahay ee maanta xamara intuu keligii tegay qofkaasi le maantana madaxweyneha ka dooranaya anigu yihiqabo ma arko isagana ceeb bay ku tahay waalidkii inuu ku dhafay qaranka somalilan ku dhafay isaguna meel musbe sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa v o e
halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka ugu doorka roonaa oo aan idinku celiyo booliska soomaaliya ayaa sheegay in toddoba ruux oo askar ay ku jiraan ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo warar kale oo laga helayo ilo kala duwan ay sheegayaan in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu fuliyey qof isa soo miidaamiyo oo uuna ku bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo taagnayd bar ciidan oo ku taala agagaarka kilomitir afar oo ah kontaroolka lagu baaro gaadiidka u socda xayndaabka garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ismiidaamiyaha ayaana la sheegay inuu beegsaday gaari uu saarnaa jenaraal garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kaas oo ka badbaaday sidoo kale waxaa goobta ku sugnayd gudoomiyaha degmada wareegley seyne maxamuud xaabsey oo iyadana ka mid ahayd baabuurtii halkaasi maraysa saarnayd ismiidaamyaha ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu isaga ku dhintay gudoomiye xaabsi ayaa sheegtay in mid ka mid a ilaaladeeda uu ku dhintay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamid al tani ayaa lagu wadaa inuu khamiista berita ah gaaro ama uu booqdo magaalada teheraan kadib booqashadii uu madaxweynaha iiraan ku tegay dooxa waxaa sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee iiraan ee irna amiirka qatar waxa uu labayo tobanka may tegi doonaa iiraan si uu u wado fulinta heshiisyada iyo ballaarinta xiriirka labada dal waxaa sidaasi qortay wakaaladda waxay intaasi ku dartay in booqashada diiradda lagu saari doono iskaashi la xiriira koobka adduunka ee labakunlabayabaatanka oo bisha nofembar ka bilaabanaya dalka qatar kadib markii iiraan ay sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerayaasha qaar ku martigeliso jasiiradda u dhow ee keesh afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan saciid qaad dibzah ayaa isniintii sheegay in hogaamiyaha qatar uu teheraan booqan doono isaga oo ka jawaabaya booqashada madaxweyne ibraahim reysi ee uu doxa ku tegay bishii februari labada hogaamiye ayaa siixay heshiiso dhowr ah intii ay socotay booqashada reys ee uu ku tegay ama uu kaga qayb galay shir madaxeed ay lahaayeen dalalka soo saara gaaska xiriirka dooxo iyo teheraan ayaa korayay sanadihii dhowaa iyadoo labada dal ay wadaagaan halka laga soo saaro gaaska ugu badan ee caalamka shiriin abu akram oo ahayd wariye ka tirsan aljasiira ayaa lagu dilay rasaas ciidamada israa'il ay arbacada maanta ah ku fureen dhulka la haysto ee daanta galbeed ee falastiin sida uu sheegay telefishinka laga leeyahay qatar laakiin militariga israa'il ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya oo ay ku doodeen inay ku dhacday rasaas ay tuureen falastiiniyiinta mid ka mid a saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in shiriin abu aklam oo koob iyo konton sano jir ah ay dileen ciidamada israa'il xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada janiin oo toddobaadyadii lasoo dhaafa ay kordheen weerarada ka socda dhagaystayaal warkeenii dunida oo koobnaana waa nagayntaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington galab wanaagsan mar kale wariye ka tirsanayd aljasiira ayaa toogasho lagu dilay iyadoo tabinaysay weerar ay israa'il ku qaaday magaalada janiin ee daanta galbeed wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeyay falkaasi ciidamada israa'il halka israa'il ay sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in labada qof ay haleeshay rasaas ay tuureen falastiiniyiinta warbixin ay qortay wakaaladda wararka a b associated press waxaa soo koobaya wariyaha v o a-da ibraahim xasan daandure wariye ka tirsanayd aljaziira ayaa toogasho lagu dilay iyada oo tabinaysay weerar israa'iil ay ku qaaday magaalada jenin ee daanta galbeed ee la haysto wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeya falkaasi ciidamada israa'iil halka israa'iilna ay sheegtay inay jiraan caddeymo muujinaya in labada qof ay haleeshay rasaas ay fureen falastiiniyiinta shareen abu akle oo ahayd haweenay weriye ah oo falastiin ka soo jeeda oo caan ahayd kana tirsanayd baahinta afka carabiga islamarkaasina haysatay dhalashada maraykanka ayaa la tuugtay oo dhimatay waxyar kadib cali samuudi oo isna weriye kale ah oo falastiini ah ayaa waxaa la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladiisuna ay wanaagsan tahay kadib markii xabad looga dhuftay dhabarka shabakada fadhigeedu ahay khatar ayaa waxa ay joojisay baahinteeda si ay u shaacayso dhimashada shareen abu akle war qoraal ah oo lagu soo bandhigay khadkeeda ayaa waxa ay ugu baaqday beesha caalamka in ay cambaarayaan oo ay la xisaabtamaan ciidamada israa'iil ee sida bareerkaa u bartilmaamistay oo dilay jaalkood waxaan ballan qaadaynaa inaan maxkamadayno dembiilayaasha si sharci ah si kasta oo ay isugu dayaan inay qariyaan dembigooda oo aan horgeyno cadaaladda ay al-jasiira ku tiri bayaan ay soo saartay milatariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay la kulmeen weerar culus oo lagu furay rasaas xooggan iyo qaraxyo xilli ay ka howlgelayeen jiniin kadibna ay ka jawaabeen waxaana milatarigu sheegay in ay baarayaan dhacdada ayna eegayaan suurtagalnimada in suxufiyiinta ay rasaaseeyeen debley falastiiniyiin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali benet ayaa sheegay in iyadoo lagu salaynayo xogta ay hore u ururiyeen ay jirto fursad weyn oo falastiiniyiinta kuwaas oo si ba-an u rasaaseeyey ayna ahaayeen kuwii sababay geerida nasiib darrada ah ee suxufiyaddaasi israa'iil ayaa sheegtay inay soo jeedisay in si wada jira baaritaan loogu sameeyo meydka laakiin maamulka falastiiniyiinta ayaa diiday dalabkaasi maamulka falastiin oo ka taliya qaybo ka mida daanta galbeed ee la haysto islamarkaasna israa'iil kala shaqeeya arrimaha amniga ayaa cambaariyey waxa ay ku tilmaameen dembi naxdin leh oo ay geysteen ciidamada israa'iil shareen abu akla oo konton iyo kow jir ahayd ayaa waxa ay ku dhalatay jeruusalem waxaanay u shaqaynaysay aljaziira tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii iyadoo si joogto ah u soo tabin jirtay guud ahaan wararka ugana soo tabin jirtay dhulka falastiiniyiinta muuqaalada dhacdada ah shareen ayaa waxaa la arki karaa iyadoo xidhan jaakad buluug ah oo si cad ay ugu qoran tahay kelmadda saxaafadda samuudi oo ahaa soo saaraheeda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p inay ka mid ahaayeen koox toddoba weri ahayd oo u baxday inay soo tabiyaan weerarada subaxnimadii arbacadan maanta ah waxaana uu sheegay in dhammaantood ay wateen qalabka ka hortagga ah oo si cad ay ugu calaamaysan yihiin inay weriyaal yihiin kadibna ay soo dhaafeen ciidamada israa'iil si ay askarta ay u arkaan oo ay u ogaadaan inay halkaasi joogaan brigadir genaraal ran koshef oo ah taliyaha ciidamada israa'iil ayaa u sheegay raadiyaha ciidamada in labadaba ay wateen kaamarooyin ayna taagnaayeen meel u dhow debley falastiiniyana waxaana uu sheegay in debleydu ay ahaayeen dad aan xirfad lahayn oo argagixiso ah kuwaas oo rasaas ku riday ciidamadeenna ayna u badan tahay in ay ku rideen sidoo kale weriyaasha safiirka maraykanka ee israa'iil tom nidis ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray inuu aada uga murugooday markii uu ogaaday geerida shareen abu akle waxaana uu ku baaqay baaritaan dhab ah isagoo sidoo kale xaqiijiyey inay tahay muwaadin maraykana aadii u mahadsan yahay ibraahim xasan daandorey oo noo soo koobayay warbixintii associate brice markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo hayaa
meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay wakhtigan abaaro ba-an oo waxyeello u geystay dad iyo duunyaba haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka soomaalida yayse mas-uuliyadi ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo doctor faarax cabdikariin xirsi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya baasto haddii aan ku hormaro waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii iyo matalaaddii shacbiga soomaaliyeedba ayada ayuu saaran yahay waxna waa wax shacbigu uu qaban karo waxna waa waxaan shacbigu qaban karin shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo ayidaadeeda garab istaagga la shaqaynta waxaasoo dhame shacbiga laga rabaa laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin hay-adda toor faarax bismillahi raxmaan raxiim xasan waa ku salaamay marka labaadna mister baaso ayaan salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno soomaaliya hadda kow oo ma ahan in abaar ay ka dhacaan inta la xusuusto ilaa lixdan iyo afartii laga soo bilaabo inta waayahan u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo abaaruhu way dhacayeen weliba waxaa la ogaaday tobankii sanoba abaar xoogan inay waddan ku dhufato markii lixdan iyo afartii dhacday haddana toddobaatan iyo dhowrkii ama toddobaatan iyo afartii waatii ay dhacday oo aada loogu gurmaday haddana xiliyada tobankii sano way dhacaysay sideetameyadii sagaashameeyadii ilaa laba kun koo iyo tobankii ilaa hadda labada kun labyo labaatanka la joogo abaart marka waxaa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegto ah soomaalida guud ahaan la rabay inay cashar ka bartaan oo cashar ay ka qaataan wax tabaru diiday waa jirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arin yani markii loo eego badiilkeeda aan la heli karin baasto maxaad ku sababeynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira arintaas waxaan ku sababeynayaa laba sababood waa midda koowaadee xilliga roobku uu da-ayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha webiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalkaahi ay biyahaas u cabaan ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii soomaaliya mar hadday biyihii badda ay ku socdaan marna ay hirqinayaan oo magaalooyinkii barakicinayaan wax ka faa'iidaysiya oo la sameeyo hal tuulaana aysan jirin dowladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkani waa dal xoolaade xoolahaasi jiilaalka biyola'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanaya xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaalla ma ahan dal sanca technoloji caalamiga gaarayna ma ahan boqolkiiba soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqato labaatanna waa reer magaal labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato saasaa soomaaliya u jeysanta marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii soomaaliyeed xoolo dhaqata yihiin waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dowladdii aysa fiirin iqhtisaadiga ugu weyne dalku leeyahy inuu xoolo yahay iyo dalka waxa la xukumayana dad uu yahay labadiiba ay abaari baabi'inayso dowladdiina aysa wax qabanayn masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dowladdu sababteeda leedahay doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga ma ku raacsan tahay runtii walaalkii mr baasto arrintaas waa ku khilaafsanahay tusaale sanaan hadda sheegnay abaarta soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya keliya hadda kama jirto laakiin waa abaar ka jirta geeska afrika dhulka soomaalida ama oromada ee etoobiya abaar xoogan ayaa ka jirta oo weliba ka daran mid hadda dowladda soomaaliya jamhuuriyadda somaaliya ka jirta sidoo kale gobolka waqooyi beri ee kenya ayana abaar xoogan ayaa ka jirta marka saas daraaddeed mushkilada mushkilad caama oo geeska africa ku habsatay laakiin haddaan usoo laabano jamhuuriyadda soomaaliya dowladdu waataan sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay samayso waa inay horta caddayso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiiba jirto dowladduna waa samaysay waa tii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray marbalna uu mutaabaceeyo oo uu isugu yeero shir joogto ah asagoo ka dhagaysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan ayadoo haddana ay jirto xukuumaddii lafteedii wasaaradaheedii iyo qeybaheedii ayana ay shaqadii ay u taagan yihiin labo waxaan ogsoonnahay oo kala soconnaa macnaha saxaafadda in maalgoboleeda lafteedu ay maaragtay dadaallo xoogan ay ka wadaan xataa ay ka fekerayaan mustaqbalka says usoo laalaabaan abaartan farsamooyinka looga hortegi lahaa inay diyaariyaan oo xataa lagu fikray calafkii xoolaha xataa in la beero oo si hadda jubbaland ay daraasad ay soo bandhigeen la diyaariyey calafkii xoolaha caws oo maarata aan horey uga jijira waddanka in la beero oo la baahiyo marka wax agga xagga dowladda ku maqan ma jiraan laakiin waa masiibo rabbaaniya oo u baahan in si miyiir qabta oo maaragtay iskaashi ku jiro in loo wada wajaho dowladdu dhexdeed way ka wadaa laakiin hadda waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliya lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maaragtay taageera soomaaliya ayaguna inay labalaabaan maaragtay dadaala loogu jiro intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayey xubintii dooda gaaban markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda
sheeka xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay marar badan sida la moodasa kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya waxaase run ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasha leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo laguna baro dabeecadda dagaankooda iyo hanaanka nolosha bulshadooda intaa ka sokow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex adhoosanto intii muddaha siday hootooyinka maansada isugu halgaalayaan in marka dambe ay arrintooda cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa uga xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansiyahan ee lagu kala magacaabi jiray faarax xuseen sharmaake iyo maxamuud muuse mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay dabaalkii markay isku cabeebeen cid kale sootisana geyigii laga waayey ayuu faarax soo xusuustay sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaana tarow atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday ha sugi waaye sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la hugaarsado ee wax ka hilib roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso cilmi ogaareedka soomaalida haddii ay tahay in la raacana sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa waa guuyo waa manjacas waa qusley oo waa golcas keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooya iga durugma leh sagaara midcawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar lamid ah waxaa iyaduna jirta oraax caan ah oo ay sagaaladu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanay dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa salaan carabey gabaygiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaalaha ee talinayo oo haaban kari waayey isagoo nuhunguri waashido een hid uga yaabaynin haawaydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ogaadeen kolka hadduu bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu faarax xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi waabaa waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo toorkii boqorka u ahaa uu hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar sow kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxa aysa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastoodla ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go-een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaan kaga cabba haddii kale sawaxanka igala kortaga marodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga ah iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qabaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaas darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dabi ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miila uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku xabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen abtoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanahaya waxaa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacga geednagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryarhaa dhowr jeer ku hurdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoorkii ku xiro dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la furaan haddii kale dirir laysku baaba'aa ay goobta ka dhici doonto marodigii oo xiro dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray markaasuu jeegihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awowgood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timid waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaasatay ayaa sagaaro ugu wacan saala ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la odhan jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geelaas dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horreeya ee sheeka xariirada hoseeya wuxuu yidhi war allaahu akbar ee atoor guuryo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaa is-ilaaqayo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmayeedana atoor baa u lahaayoo ceelkii buu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hadna oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naado ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno ayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlayno oo ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimowla imaada waa akhyaar camalkeeda ow maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabi layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horreynin idifleyda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabnaa mar haddaan afka saarno oomas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska alshoogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaani agshoogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa warallaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiriyoo kama yeelinoo qusla aqaba diidiyayoo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay war allaahu akbare waa ninkii adogayda iliguu kala faanayoo diguu oofta ka saarayoo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa al'aankaas aynu joogno aan maroodi asiibniyo awowgeyn aan u aasay ab sagaara qabtaayo waatan hiisa uruurin aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon sida sheeka xariirada laga dhadhansan karo waxaa dhegaystayaa lama huraana inta aadan cadowgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimaysid dabadeedna wixii kuu soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii atoorku garan waayey uu awgeed naftiisii ku waayey barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo
intaasaan ku dhaafno aada ayuu u mahadsan yahay axmed faarax caliidaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha markana waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo maxamed sulaymaan tube
codkaasi baxsan ee maxamed saleebaan ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo